ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan u gelin dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo xulay heesta barkhad codadkii faarax guuleed iyo khadiijo maxamuud qalanjo sida tahay biciid balligii daanood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti macade sida tahay biciid balligii daanood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti macade biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayaydaa u belaye hadaamqin eeyadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin berisamaday helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irkoberisamaday helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin
Yes,
maalkan waxa uu naga soo gaaray hinda ismaaciil maxamed iyo asme yaasiin cali nashaad yaasiin cali iyo mawliid yaasiin cali cabdikariim yaasiin cali iyo maxamed cabdi cali iyo guuleed cabdi cali warda cabdi cali xani cabdi cali iyo sharmaake faysal cali muxudiin faysal cali iyo barqad faysal cali iyo hibaaq faysal cali cabdicasiis kayso qorane iid kayso qorane iyo aasiye kayso qorane salmo kayso qorane iyo khayr ismaaciil maxamed barwaaqo ismaaciil maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan zakariya yaasiin cali iyo seynab cawil jaamac oo waxay yidhaahdeen alooskooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waara ee baraheeda kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan leenahay hambalyada ugu horreysa dhankayga waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdinuur maxamed kidiye iyo xaaskiisa bahajo cali maxamed mawliid maxamed ciise maxamed cabdi wakiil siraad zakariya shubka axmed qadar siciid cabdilaahi maxamed raage nuux shidane iyo dhammaan shaqaalaha salaam somaali bank ee soomaaliya iyo jabuuti waxay hambalyo halkani ugu dirayaan injineer shucayb cabdulaahi maxamed iyo gacalisadiisa marwe hodan oo shanta bishan julaay ay gabare ugu dhalatay welcare hosbital ee magaalada muqdisho allaha ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta hooyo iyo fannaanka cabdalla yuusuf hanuuniy
murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu igama irila intan soo mare hooyoy macaan markan ku arko waan ka maqsuudila murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu igama irila dhibtan soo mare hooyoy macaan intan kaa maqnay waan maagano qufa iyo hurdaba muska maanace hooyoy macaan intan kaa maqnay waan maagano mufa iyo hurdaba waska maanace hooyoy macaan mama aragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tego xajki soo mare hooyo megan ilaah mar kastaba ahaw maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tego xajka soo mare hooyo megan ilaah mar kastaba ahaw maamoy dhibaad iga soo martee miisaal xaqa gama megi karee moydhiba iga soo marte miisaan xaqa gama megi karee minanka jannada mawlaa ka dhigo minanka jannada mawlaa ka dhigo maamoydhiba iga soo marte miisaan xaqa gama megi karee maamoydhiba iga soo martee miisaan xaqa gama megi karee minanka jannada mawlaa ka dhigo minanka jannada waxaa dhambaal uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed warmahaye cabdishakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo maxamed macalin yuusuf iyo carruurtiisa iyo xikam macalim yuusuf iyo carruurtiisa sadaar macalim yuusuf iyo carruurtiisa muhaab macalin yuusuf iyo carruurtiisa hilaal macalim yuusuf maayida macalim yuusuf iyo carruurteeda iyo jaaliya macalim yuusuf iyo wiilkeeda iyo calwo macalim yuusuf iyo carruurteeda zakiya macalim yuusuf iyo carruurteeda iyo daa'ifo macalim yuusuf iyo maryan aadan cali iyo cali nuur cali iidow iyo isaaq cali iidow iyo maxamed cabdi xasan iyo yacquub cali aadan cabdikaamil cali aadan cabdifaadher ismaaciil cabdishakuur saalax cabdi maxamed cali maxamed iyo maxamed aadan xaaji dhammaan reer macalim yuusuf sheekh iyo reer shuwaal ibraahim cali waxa ay dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan adeer cabdinaasir macalim yuusuf iyo xaaskiisa asmo shawuul ibraahim oo wiil uu ugu dhashay gobolka bay waxaana ay leeyihiinna wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaaday aamin ayaan leenahay dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdimaalig axmed cabdi nimcaan axmed cabdi ayaanle axmed cabdi mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad indiifi maryan cabdidaahir nasiira lacag ibraahim zaynab axmed xuseen rood axmed xuseen khaalid axmed xuseen sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen maxamed axmed xuseen nimcaan axmed xuseen iyo mahad axmed xubeeye xiis axmed nuur faadumo xuseen xasan ilyaas xasan axmed maxamed axmed taajir iyo nuurudiin maxamed maxamed iyo cabdiraxmaan aadan dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadeen ay halkani hawada uga marinayaan mustafe cabdi daahir iyo marwadiisa halgan cabdicasiis oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka bambaas ee dowlad deegaanka soomaalida ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha ka dhiga kuwii isku waara ubad kheyr qaban uu alla kala siiyo heesta kale aan dhegeystayaasheenna u soo qabanayo nuur waa mataankeyga geed qari codadkii kiis xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago
mataankaygii geed qarye mataankaygii geed qarye annaa maanta caashaqaa annaa maanta caashaqaa asiga madiga hooyadu macalinsa mawdkaba marka ay jaleecda madiga hooyadu macalinsa mawdkaba marka ay jaleecda marka ay isidataa hadba meeligamaqdaay mixbadu isidataa isidataa isidataa
kala mudan kala mudan kala mudan marley duma kala mudan kala mudan kala mudan marley duma micinkaagige ragay micinkaagige ragay anna mantaba caashaqa anna mantaba caashaqa sida maayad huusa maxaaya halistaba marka uu afanayaba sidamaayad huusa maxaaya halistaba marka uu afanayaba marka uu ah, mm. marka uu hafanayaba marka uu marka uu hafanayaba hadba hiriigu meera ma jado isidataa isidataa isidataa hadba hiriigu meera ma jado isidataa isidataa isidataa
igu mudan igu mudan igu midan xusuusta midnimo igu mudan igu mudan igu mudan xusuusta midnimo ma huran waa labadeene mahura waa labadene ana manta caashaqa ana manta caashaqa asida mayayga roobka meel biyaha dhigayu shageeda damayga roobka meel biyaha dhigay uu muuqud shageeda Muuqud shageeda mahigaan jacaylwaada melder idhigaya iqaada idhigaya
kala mudan kala mudan kala mudan marley duma kala mudan kala mudan kala mudan marley duma masalkaadii waan waayay
dhambaalkana waxa uu nooga yimid xaashi shareec aadan iyo maxamed xaashi raage maxamuud maxamed iyo xamse cabdi cabdulaahi iyo ilyaas cumar yuusuf iyo maxamed aadan nuur maxamed heybe budul xuseen sulub abaqaarow iyo waxay yidhahdeen carab cabdulaahi cusmaan dadkaasi waxa ay iyagoo wada jira ay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan faarax cawil iyo marwadiisa fatxa oo ku aqalgalay degmada araarso waxay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashii barwaaqo ee banaheyada kala siiyo owlaad khayr qabta aamiin hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurayo waxaana inaga soo gaaratay dadka kale ah dhammaan qoyska cismaan waa dhowr iyo reer maxamed kediye iyo reer cismaan iimaan gaar ahaan aabe cismaan waa dhowr iyo hooyo faadumo maxamed kediye iyo qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr cabdinuur maxamed kediye iyo xafse cabdinuur maxamed xaawo cuud maxamed kediye iyo asxaab kale oo kala jooga soomaaliya angola iyo england waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan abuukar cismaan iimaan iyo marwadiisa luule cismaan waa dhowr oo dhowaan uu wiil ugu dhashay isbitaalka tamaam ee magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo baxshay maxamed abuukar cismaan ducadu waa xaggeena ay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heese kale aan idiin soo qabanayo waa googa dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray guddoomiyaha jaamacadda baydhabo international university injineer mustafa axmed maxamed doctor cusmaan maxamed xasan guddoomiyaha jaamacadda daarusalaam doctor cabdiqaadir sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed faarax iyo guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici guddoomiyaha jaamacatu sharq afriqiya doctor cabdirasaaq maxamuud takar doctor cabdikariim aadan fagase guddoomiyaha jaamacadda himilo axmed maxamed nuur guddoomiyaha jaamacadda hiiraan waxayna dhammaantood hambalyo u dirayaan guddoomiyaha jaamacadda caynu xayaat doctor xasan macalim maxamuud samatar doctor xasan albasri oo wiil uu ugu dhashay gobolka xadramuud ee yemen waxaana wiilkaasi loo bixiyey ay leeyihiin maasha allah tabaaraka allah waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara warqadani waxay naga soo gaartay warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaano warsamo daacad waxaa kaloo ku jira maxamed faarax fiiqow najmo faarax fiiqow cabdalle faarax fiiqow iyo nasre faarax fiiqow maxamed cali muudey deeqe cali muudey iyo wasiir maxamuud cabdi cali ustaad cabdiraxiin maxamed caadil nabadoon salaad muuse iyo cali xasan maxamed aabe faarax iyo hooyo dhuuxo fiiqow dhammaan reer fiiqow xaashi iyo reer cali muudey xuseen waxay halkani uga hambalyeynayaan cabdirasaaq faarax fiiqow iyo gacalisadiisa naciimo cali muudey oo arooskooda uu ka dhacay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan waxaan leenahay guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga allaha ka yeelo aamiin kaalimihii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heesta baydhabo iyo codka cumar dhuule cali intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa waajinidku kusoo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anuga ibraahim xasan garabey daanduro intaan mar kale kumi doono nabadgelyo
jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doonabano waan kula ballamila nin jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doonabano adan kula ballamila
hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha dambaafinaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatdambaafinaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee beri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaada miyaad beeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman ka beryo kamahay baabdi wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmagta beryo kamahayaante beri hadalka qaata miyaad beledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaata miyaad beledka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha